may bishii kuraan reebtaye maiwa bishii meel nuhoguti waa maalintan burcameeriseed uga maradhige calankuna calankuna ka mudhay
barnaamijkan gaarka ah ayaa waxaynu ku eegi doonaa hubka dhigistii abaabulka saarkii qaramayntii iyo weliba tayeyntii iyo dib u dhiskii ciidamada kala duwan ee jamhuuriyadda somalilan waxa uu dalku ku sugnaa xaalad adag waxaa waddo kasta laga sameeyey isbaaro amase bar kontarool oo dadka lagu baadho waxa is horfadhiyey ciidan beeleedyo wax sahlan ayay ahayd in mar kasta iska hor imaad dhaco waxaa gacanta rayidka ku jiray noocyada kala duwan ee hubka qaadashada hubka darandooriga u dhaca oo suuqyada lala taxaasho ayaa ahayd qayb xaragada ka mid ah nolosha qofka oo ah shay qaali ah ayaan wax damaanada loo hayn dad xalay nabadgelyo ku seexday ama nabadqab ku seexday ayaa la soo toosi jiray iyagoo geeriyooday kadib markuu aqalkooda ku habsaday hoobiye aan loo miidaamdayn yoolkii la rabay in lagu bartilmaameedsado waxaanan jirin hanaan dowladeed oo shaqeeya amuurtani waxay waajibisay in la sameeyo hubka dhigis abaabulka saar iyo qaramaynta maleeshiyaadka si ay u noqdaan ciidan qaran waxaa laga duulayay soo celinta nidaamka iyo kala dambaynta dowladnimo xilliga aynu ku hadlayno waa labaatan sano ka hor iyo marxalad ay somalilan soo martay tallaabo kasta oo la qaado xumaan iyo samaanba waa laga dhaxlay balse marka la miisaamo wanaaggii ay arrintani dalka u horseeday ayaa wax kasta ka weyn hogaamiye walba taariikhda ayaa sheegta wixii uu waddankani u qabtay allaha u naxariistee marxuum maxamed xaaji ibraahim cigaal ayaa hirgeliyey hubka dhigistii maleeshiya beeleedyadii ee ka dhex abuurmay xaaladii kala guurka ee dalku ku sugnaa wakhtigaasi garoonka kubadda cagta ee hargeysa stadium ayaa ahaa madashii ay beeluhu ku soo gelinayeen ee gacanta dowladda hubkii kala duwanaa ee ay hayeen waxay halkan kuugu dhiibayaan hubka ay ku soo dagaalgaleen oo kala ah suul saddex iyo labaatan saddex masax shiilke hal masax deegaahu lix masax edisabamilimitr laba masax biites laba masax diibawariyali afar madgac kamuunka lidka diyaaradaha sideed madgac dm koob iyo labaatan hal madgac dm boqol iyo toddoba afar madgac awsar boqol labaatan iyo laba laba madgac awsar boqol iyo shan hal madgac mootar boqol iyo labaatan shan madgac mootar sixdan saddex madgac shacbi aada u tiro badan ayaa maalin walba waxa ay ku sugnaan jireen garoonka kubadda cagta ee hargeysa stadium si ay indhahooda ugu arkaan maleeshiyaadkii hubkoodii oo lagu wareejinaya gacanta dowladda waxaa ka qaybgeli jiray madaxdii xukunka dalka talada haysay oo uu horreeyey allaha u naxariistay maxamed xaaji ibraahim cigaal oo ahaa madaxweynihii labaad ee somalilan ay yeelatay duqayda guurtida oo door firfircoon ka soo qaatay howlgalkii ku wajahnaa hubka dhigista ayaa iyana goobtaasi ku sugnaa ninka halkan maanta muuqatokuma haweenkii ayaa u badan oo ka muuqa waxaan leeyahay hajireen oo ha joogeen hooyooyin wanaagsan baan leeyahay waxay dhahay qur-aankii maanta oo kale maalin ayuu soo maray kadib alayhi salaatu wasalaam oo yeelinahay laqad radiallahu can ilmi عن المؤمنين يوعدونك تحت الشجرة وعلم ما في قلوبهم لقد رضي الله يا هيدان الكفر وقبيل لقد رضي الله عن المؤمنين إلى هيدان الكفر والمؤمنين إذ يؤيدونك تحت الشجرة في مركز جيش شهور فيه تفوى إلينا ومكرا إليك عشان ولا وقل لي إلينا وصوها يا رسول الله ديني يا مرض وقرابي يا مرض انت وعلم به أولاد ما في قلوبهم وقلبه وناجي وعلمتي وجلك قلبه لكوتي أيبوك فأنزل السكينة عليه مركز إلهي قلبه دجنان يجبك القرآن كتور بقلبه فأنزل السكينة عليه وأصاب الروح مبلغا بين مركز فتحا قريبا إليه تخطئ القرآن مكينا يقرآن فرحا قريبا ودولتبدوه يستاكسو وإذن الكبوتا كان أيها الأهين وقبلا قادم يا فلان وجه لا يتغيب لك إلهي بأخوارك إلهي بأخوارك لكن إنسان لك إذا أفكر شواه يا إمام السائل لك تحضر وعن مبلغ قادم وعيش هدينا مدين سر يخويني لك حرين maan kala doolay inagu inagu inagaa dayacay oo laga soo dayac iyo jee aynu ku iyo baahi aynu ku heegnay una markaa ay tasadeen oo dhamaysteen daraysiga ay dhamaysteen amaanta doladimay u dhag waa dayactiraynaa waana u dhamaynaynaa waana u talinaynaa laakiin haddii taas ayla noqon wadayahay marka ma ogolaanayno waxay shalay keeneen inay maanta buriyaan waa ka qabanaysa sideed bilood baa maanta ila soo dhaco waxaynu maanta qabanaynaa markaa maxay tahay caalamkan siyaasada lagu dhaqmo waxa weeye hadhuug la wadaago maalin ba meel bay wax ka bilaabaan dimuqraadiyaddu waxa wada dhan maa ninka ereyga u macaana dimuqraadiyadda marka la sifaynayo yiday yidhi thomas jefferson baa layihi oo yidhaahay weerku isayna hostiri against any form of tyranny over the mind of man erey ka macaan oo ku dhisan xornimo siyaasadeed oo la yidhaaha ma jiro waxaan ilaahay ugu dhaha cadaawad amooda wax allaala wixii caqliga bini'aadmiga isticmaalaya ee faka iyo xorriyadda u diiday ninka ereygaa yidhi oo maanta erey dimuqraadiyad iyo xorriyad iyo ka macaanyayi waddanka filibiin la yidhaaho waalayaa ereyga aad yidhi waayo waa sabaabadaynu maanta qaaday raadka aynu ku haynaba idinke waddanka filibiin la yidhaaho waxaa socdaasinteenna la yidhaaho maarko military buu ku haystay shan iyo labaatan sano wey si kasta waa la yidhi waa laska waa la iska siyaaqooy waa la iska cadili kara naag masaakiin oo layidhaha ayaa waxay soo raacday waxa la yidhaha people power awoodda shacbiga ayaynu aynu qaabka ka adkaanaynaa sida aynu maanta usoo baxnay baa dirada loo soo shacbigii oo dhan waddanka filibinayaa magaalo weyn ayaa la soo baxo la yidhi abay haarsoo sow dhac ayaa la yidhi miladarigii u hay waanta sirinadiini wey way ka sheexaan inay dadkoodii xaqeeyaan miladarigi waa baraba maarsoo dayurasa maraykanku caraago u arageeyey hawaayi naagtiiba halkii laga qaado lidinkaari u baranto dhawaan bay ka degtay meesheeda ma wadi kara halkaa oo kootay iyadaa shan sano madax oo haydo shacbiga idaarada shacbaanka soo qaatay iyada waxa ugu horeeyey ilaa ereyga aanu ku dhawaaqay waayo afarkina mid baa dhisnay hijaabdii la weyy awoodi markay soo goroso ee soo goroso ee soo goroso waxay isugu imanaysaa shacbi shacbigu wuxuu yidhaaho shacbigu raqbaddiisu waxay tahay ilowba ilaa waynaysa waa kelmadii ilaahay qadimu qadar waxa wax la yidhi alinsaan manquub alqarxaan dadka waa ereyga waxa weeyaan yaa xadiiska inay maamaar tahay ma dhaw laakiin waxa la yidhi afka dadka waxaa ka soo baxa waxa weeye ereyga ka soo baxa qalaba qadar qalab qadar qalankii ugu horaaye weeye shacbi iraadatu shacb waa iraadatu wax wax ka hor iman karaa ma jiro marka maanta sideedka loo faa'ida dhaafay oo ay madaxdabarasho iyo garnaqsi iyo iswaano iyo iswa maantana waktigaaynu qabsanay goobisha ka horeeda babarooy ka horeeda weli lixataa ka lixasu ayaa weli ka waxa weeye maalintaas wixii gacan nagaga jira huwa meeshii iyo dhaqaalaheeda inaga fadhiyo waa inaa laynaga waa inaa laynaga haysanin inteenna haddii ay haddii aad leedihi haloo daayo berrito haddii waa reereba reereba kuma inaynay reereba walba u hor wadada ugu horeysa biyaha inta kale waa dabageli mujaahidiintii intooda badan waxaad maarata iyagaa noogu haya noolma hormaray taadiib ma nacafadii ku dhafay xadoonkaa ku hoorka hooyadoo lagu dilay intiibaa u hormaynay waxa weeye maalidoon baanu nahay wax ku dhaafsana kuwa aynu maanta leenahay ka fayda ugu horayna ilamada mujaahidiina wey ilamadii dadka xoreeyay wey ilamada cabsiwaanu sooyahay ninka loo duubay kunkuri lagama qaado waxa leelaysaga yahay sallaysaan dalkiina iyo xoradiina maanta waxaad ku eedanhiin iyo kambooyinka qaarkuudkood nin aan gobasihii idinku diimay walaalayaal nagaga yaraysan maysa diimaanu idinku yeelayna dalkanaanu idin dejinayna wax ka deeso ku horeeya noqonaysa waa idin dhisaynaa maanta madmadowna idinka muuqa oo idinka fiinaynaayoo dag dag koodii dhisayoo hilaacaya oo ku guursaday oo ku dhalay oo ku dhafay baanu idinku dhigay laakiin arrinkaa man iraadatu shacbi makaano ma laga qasin maayo la oran maayo waa la hanjabay kuqudi mayno ma hanjabayno laakiin kale howlasta waa dabtaayna la hanjabay baalidoonkaana ka noqon mayno ka fadhiisi mayno ilaa aynu keenno ilaa aynu keenno ilaa aynu keenno waxaynu afuniyo ka dhigtay ilaa aynu keenno waxay reertiini ka tagay halka ayaynu soo dhigno waxay cabdi cabdiwalaale waa odayga hooyada ugu dadka ugu gaar yaqaanaa laakiin magaxii waa usan jirin dadkeena reer somalilan kuwan baa loola jiray wuli laakiin waa la siisay maxay uga ku baxa waa isruwanayo waynu isruwanayno wax walba waa iska huway ilaa cabdilaacada baynu iska huwaynay waaynu ka adkaanay afweynaynu iska huwaynay waaynu ka adkaanay engid baynu iska huwaynay waaynu ka adkaanay waa isruwanay kuwan baynu nahay maantana waa isruwanayna ayaynu dimo dhalinaynaa oo aynu geeskan afrika geeskan afrika aynu milgo ragni oo qiimo leh oo qadarka aynu ka qaadanayna oo aynu ku horsinaya walaaladeen oo aynu inagu salay ka nimayno ka soo doonayn aynu kala kala dhalintana ku daaminayna waynu garaabanimada ka reebayna waynu kujiraansha kala taagayna iyo kala jooga markii ay joogay ayaa iga qaaday markaan dhamaryada waxay weydiiyeen maxaad dadka soomaaliyeed maan oran lahayd usaga tegi lahayd dabo waana kuaromay haba xakiimi xakiim minihii oode waaana soo dejiyen hadalkayuma laakiin taloo dhib baa oran lahay maantay soomaaliye lib u dhow lahay baa oo aynu saddexdaa iyo laba jilin aynu deganahay aynu ku sheegnay saddexdaas oo camal ah iyo argeysa iyo jabuuti saddexdaas oo walaala ah aynu jeelka adiga beelay jiray oo aynu dadkii aynu gaarka lahayn layku keen ku aynu sidaas oosan kuma jiray aynu maanta mid walba halkiisii nabad kula nahay oo kula walaalowey oo aynu kula daawoqaabay oo isliimka man aynu joognae geeska afrika soomaali noqon doonta soomaali noqon doontaa gooraadkeedii iyo inta u yakin naqadaasi programan laakiin waa inaynu halkan taagnaa carabkiisa waxa weeye makaabaladeenu dacdaa la taagay warta waa nigi khayriyada isugu dhali bishaa kawneeda markay tahay suuqa baabuurka soo mara qoritaaran yahay taangiga qodoolka intayna buraaruu ka xasuulaya moodadii ayaa ka qaadaysaa korkoo joojiga meesha wey waxay kuyaeesan dawlad ma u noqonaysaan naftiina idinka wayayaan ilaadadka wax lagu wadi karaa sida wey anugu siina aan madax war uma ihi madax uma ihi madax baa qoqor uma ihi guusiga qura uma ihi ragga anugu aan kuusa ee dawladda guusiga qor idinka weyo wuxuu magaciina lagu qor magaciin la idinkaa laydin ayaa laydin qor wixii aad qabdootaan wixii aad la qabataan baa la qor wey anigu soo hataan sideed kilo hataan qor wey sideed kilo hataan qor wey haddaan harakuudada ku fadhiistay halgawaadi haddaan u fadhi boor haddaan u fadhiistay marti haddaan ku fadhay reeryo haddaan ka hadlay khayri haddaan ka hadlay waxba idin mahay waxay aqayo qabataan unbaa qabto wey ma ilanka kayo socotaan dawladda ma la socotaan madaxweyneku xigeenkii aniga ma noo socotaan ma dhisaynaa dawlad somalilan ma dhisaynaa xuduudkiiya xuduudkii wey halka halkayso waxaan ka dhismin baa ka dhisi maaya oo gabiya ka dhisi maaya oo booraba ka dhisi maayaan oo laascanood ka dhisi maayaan oo eergaabo ka dhisi maayaan oo berbera hadalkeeda xaaji cabdi xuseen cabdiwaraabe waa mid ka mid ah odayaasha dhaqanka ee somalilan ee ugu da-da weyn waxa uu sheegayaa sidii ay hawshan uga soo qayb qaateen waxaa kale oo uu ka warramayaa sida loogu baahan yahay in kala dambaynta iyo nidaamka dowladeed loogu celiyo gacanta dowladda ninbaa beri bukaaday odaya jilaad buu bukaaday wuxuu yidhi raallimadiibaa u timo inaan la bogsiiyo ilaah wuxuu yidhi war waxaa iska daayo hoobka inaan la igu simo kuga un igu duceeya waxaa la yidhi oo maxay kale sitanima kale ilaahay baan ku xukumaya kugana ilaahay baan ku xukumaye war carruurtaa biyana oo anigu oomayo ciyayo oo dahabka maqan yahay oo warwarhayo daasha haddaba haleeli maayo u hadday sawartu u buuxdo oo carruurtu ciirta dhawayso oo anigu agtayda ka idihii dhalay ka aynu burburay oo colaadii nagu dhacday oo dhexdaanna isku dhimanay soomaalinu inay isku timaaddaa ayaanu ku dadaalnay halkaanu aragnay mutacallimkii baanu dhaliilay dhallinyaradii soo halgantaanu dhaliilay dumarka maahee soomaalidii waxeedii kalaanu dhaliilay markaa coladayadii gabowday waxaanu asaaska iyagu ahaa oo hawsha iyagu ahay bal guurhay warwarayman ku tiriinani ee ma guurdaan baase naa guurtin hayga tooyo geediga ma gaadaabu dawladi ha naga joogtay inay isu timaadaan oo bari iyo galbeed soomaalidiina huwan baa laydin odhan jiray huwan siricaa laynoo abuuray huwan baa layna yidhaa magaceen haddaa huwan maqashaa waa bari iyo gabdheed harti waqooyi wartangari iyo dhulbahan isaa tabaroon ciise inteenna asaa la yidhaahaa huwan iyadoon dawladi jirin on ingiriis nimanin ayay magaca la baxeen kolkii aanu weynay intii oo isnacday bal intii inay ku timaadaa baanu doon wuxuu sunday cabdiraxmaan ku lahmahay waxaanu ka dhiganahay kolkaanu siyaasiintii dhaliilay ee mutacallimkii dhaliilay oo culimadu bariga qaadatana la yidhi lasxaanood bay weerareen waxaanu nidhi baarbar inaga isku keentaa si wax qora aadan inaga fogey wadaad gaboobay oo ansaarudiinta ahaa maaha wadaad yaryar oo dhanna inaga fogay ila waa kuwa bariga qaatay maxaanu nidhi sudanku wuxuu ku mahmahay waxaanu ka dhigannahay nin indhalo oo irba durgelinaya nin indhala siduu uga heli kolkii aanu isku keennay ee isu yimaadeen ayaanu nidhiba haddaba ka taliya hadda wararka yare ay nagu jiraa waanu faraxnay kolkay xamar ka yimaadeen annagu hadda haddaanu isu kiin keennay alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin baanu joognaa saalamad baanu ilaahayow gashibaha baanu ilaahay ka doonaynaa haddaan kuu ximrigii kugu diray ood cibaada isku dayday oo caqli wax kaa siiyey ood oday noqotay maxaad dadka fari jirtay baanala weydiin ilaahayow walaalo baanu qaba ilaahayow mid noqdaanu qaba ilaahayow isnabadgeliyaanu qaba ilaahayow inaanu ka gashubaxaad ka maqnaatu lahaa haba laguma sheegay annagu saaka guurtaasaanu odayaashayani joognaa waxaan ku isaan weynaaranayaa iya waktigaayo dhallinyarada daydayga lagu sheegayaa daydaygu sunuu ku baxay macnihiisa dee weli laysma haleelin iyaguna wuxuu layidhaah ingiriistii ayaa odhan jiray kaba cabdil xuxulayba cubaasha yidhi soo weynaaratay cabdidhibo iyo sheekh maxamed qaalim iyo way soo gaadhin odayaa haddana warkaasaanu odhan jirin waa kaba cadda karbaas war waxaan waalan karbaas oo waalan yihi see kuri dowladnima la doondoonaya iyaguna waxay odhan jireen waa odhan karaway ee maxaad kala hadlaysa war ma labadii baynu maanta joognaa kolkee bacle war maxaad ku goosadaawna walaaloodaan idinle daydaygu siduu ku baxayna daydaygu ma ahay sidaa wuxuu ahaa kolkii dalka laynaga saaray ee layna kuu kuuray weli laysuma waraysan inamada war yaacaano waskilaafano dadkii xaggaynu ka gallaa aandaydalanaanu nino dadka ku caalaabaa lagu yidha maran waa inaanu ku soo saaray dayuradaana dul joogtay oo dalkii xaggaynu ka gallaa kulanka dee aan daybalano oo gulaha ka soo galo oo dayurada halkmaxo oo daanuuska waydaarano oo aan dhawano ee daybalano inabahan rabtano meel maholale ayay ku filayan awkibay la haday way tiri daydalo daydalo ma ma mikrafoon maana haysan iyo maxajood lagu qabto xaqiiqada maalintii aan sunimi dagdagashadii inamadu waa liibaane haddii nabad la talinayo ninka si wanaagsan u taliyahan u jecla keni waar haddii aynu dawladdii hore haynay waaru kaadiya waa wax wax ka daran baa jira waana nafta ka hadalwo waar balsooga waxaa saa sabab u ahay maanta waxa weeye waxaa kale la gudbantay mutacallimkii dumarku kaalinkoodii waa ka soo baxeen suubaabo male cillad male ceeb male jirka waxaa loo rabay inamadii haryahaa la weeraraya barbar beeraalaha suunkulaagiyaya maxaa loo weeraraya iyagaa wax loo wanaajinaya iyagaa wax loo doonaya iyagaa si cagaal ahaa baa la doonaya ka cagalaana in loo sameeyo ka gacmaqabee balimalana in baabuur iyagu ku socdo la siiyo beer uu wax ka cuno iyo meel uu wax ku dhigta in la siiyo inti baa loo doonaya waxaa kaga baxaya waa madaxweynaha isagaa dhib wada isagaa xisaalayay war ma istaageeraa dhammaanteena madaxweyne ma noqona walaalayaal ma istaageeraa war waxaa kaga baxayaan leeyahay war isticraada soomaalina inay soomaalina korkaasay madaxtari waa ninka maanta soomaalina kala daadaya inuu wax karo oo xamar wax karo waa walaaleenay ninka walaalinayaa ma jiro laakiin waxaynu doonaynaa inaynu wax noqonaayno waa qalad ma jirto mid baasaan leeyahay waa jirayska haddii qora loo badiya maxaa naga galay kolnimadeedii maha kolbaysuun u badan maayo maxamed xaaji ibraahim cigaal madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda somalilan naxariistiisii janno allaha ugu deeqee waxa uu khudbadihiisa ku mariimi jiray diin dhaqan iyo guudi siyaasadeed waxa uu sheegayaa in haddii alla ku simay inuu isagu maamulka dalka hayo inuu u baahan yahay sidii loo garabgeli lahaa hanaankan curdinka ah ee qarannimada somalilan loona unki lahaa cudud ciidan isla markaana ay maleeshiya beeleedyadii loogu dhalarogi lahaa ciidan qaran oo dalkooda difaaca mar kale maxamed xaaji ibraahim cigaal oo ka hadlaya madaxweynaha talada dalka haya axmed maxamed maxamuud siilaanyo oo kula sugan garoonka hargeysa stadium ayaa sheegay in axmed siilaanyo waa madaxweynaha somalilan uu wax walba ku mudan yahay halgankii dheeraa ee uu usoo kifaaxay dalka الله أكبر وبه نستعين على أمور الدنيا والدين لا يوجد الذي يشرك الله على موسى والدين ولو أنفقت ما في الأرض جميعا ولو أنفقت ما في الأرض جميعا هديها يسوع واحد عالم كالكلية يا رسول كيلا أرسوها دين لهاي ما لست بينهم ما شيء بينهم ونشهد الله أن لم يكن شريكا محمد عليه الصلاة والسلام أن يا مجلس سيغفر أرجو شغلي أما قلت شغلنا تذكر أبي وأبي شتتني أن أرحل وعن كاغا فليا إله يوم تذكر وعن كاغا فليا اللهم ألف بين قلوبهم كما ألفت بين أصحابهم اللهم ألف بين قلوبهم اللهم ألف بين قلوبهم وأيدهم بروحك وأيدهم بروحك وأيدهم بروحك وارزقهم من لدنك رحمة ورضوانا رحمة ورضوانا رحمة ورضوانا آمين والبعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين walaalyaal waxaan idinku baaqayaa waxa weeye wax kale maaha xununkii ay saarteen calankaa horteena yaalla calankaa ila taagaan leeyahay reganimadeennii iyo barwaaqadeennii iyo balaamaheennii halkaasuu ku jiraaye calankaa ila taagaan ila wax kaloon idin wadaa ma jiro hanti suuqa waa badatay hantii suuqa iyo hunnuhunnuudii waa badatay nimankii madeera ku aragnaa waxaa loo jeeyey ninyadaa la helay ninyada ayaa ayaa la guursaday niman baa la xuruursanayaa halkiibaa laydinku sugaa wadan damboo laydinka leeyahay ma jirto intii laydinka lahaa waa laydinka halmaalugu kuwana waxaa lagu leeyahay warka laydinka qaadayo nimankii madeera lagu soo xarbinayey ayaa loo dhiibayaa oo idinka idinku laynaya labadaasaa ku habaamaya midna madeeraa la geliyey midna halkaa rasulaa laga jaahinaya ma jir maanta lagu hormaya waxay tahay dabacay ugu yahay meeshaan lagu damuwarku niman kastaa lagu qalanay waliyo inta kale ka hadlayba xaalad kua hoosaysaa ma jir ragii aanu taalahay waxaa lagu yidhaahdaa maanta waxbaha amarka hadaa xulo ha jeexjeexo dawladu waa jiisin lehe hadalkaas jeexjeexo maayo ma yeelin maanta waxaan ka qariyaa nin nin waxaa yidhahdeen nin dee luway iyo laag naagato murtay madasinuuyahay kuma jira ee hadalkaaga ku kacaa ha noqdaali ma yeelin maanta waxaa kala qarsoonaanayaa ma jiraan waa uu ogaanaya uurkeedii baynu ku fahmaa waa ku ogaanay waxaan ka horaysinayaa intaas sharaf weyn sharaf weyn waxaya maanta iyadoo axmed maxamuud siiraaju sarbashiri hoor ma aha ninaan esternan esternan ninaan hayno farma hoor ma aha ninaan esternahayn madaxa waxa maanta sabudaagi baran inesterma ahna rasuulmaanta isasoo fadhiyo isagaa iga mudan isagaa qadaniyiin ku yaaye isagaa dalalka lagu soo dhigtay waxa uu igu dasay maraan sheekisanayno igama maqasuuradii raggii aan u diray jahaadkee ku soo noqaan ka soo noqonin wawaana midna bayku ku aasan yahay aanan usoo nasalan ogeyn wejigooda qalbigay buu ku dhacay habeenkii baa ku riwadaani ragga aan diray garama waxaan leeyahay markaas asanabi aabihii iyo hooyadii naxaya ma jira hadduu caayana soo isagu ismacay أسأل الله عز وجل waxba kuma yaqaan maxay yaqaan waa kala kuwa qiyamka asaga halka ay xaqiiqo tuugtay ee uu xaaro waxa lagu yiri nin ag taagnaa maalintii dawaaq markii uu beero markii uu bilaabay waxa ilaahay la horta gaabuu inuu sugaankiisu bayana maalintii halkii akeed halkaa uu maalinta axmedkaasaa yidhi madaxa axmed baa maalintaa isana madaxa raggii ka dambeeyada waxay sameeyeen ma jiro waxa woodino qoto mooyaane way naga innaga innaga innaga waa kii saxan lagu dhacay soomaali hadday weydo waxay maanayso gooni leedahay asana ma jiro innagaa saxan lagu dhacay wixii xumaaday innaga niyadeena qalbigeena waa calaa niyatikum turudakum buu yahay waxa aan qalbigiina afkiina ilaahay ma dhegaysto qalbigiinuu daaraacdaa qalbigeennii baa raaxi garay markaasaa saxyigeennii iyo dadaalkeennii iyo shaqadeennina raaxi garay esana waxay gooni wahay maayo innaga ilaahay raaxankii maanta naga saaro ilaahay maanta raaxankii naga saaro waxaan leeyahay esana hooyadii dalka iyo aabihii dalka weyn mid ahaa iyo mid aan ahayn kulligeed ba maanta waxaynu ku abtirsananaa arkan asalan asalan asalan asalan asalan ha noolaato asalan ha noolaato magaalay golaxa tahay agooda ku horayba waxaynu naayeesan wuxuu talaasaan ee naloola yimaado ee xumayaa agtii asalan madaxdii asalan albaabkay waafay labada firfircoonku labada firfircoonku wasna ayda wasna dagala waxa weeye nimanka firfircoon ee afra ee afra jamcad furan baan ugu soo dhaweeyey gacmo furan ayaan ugu soo dhaweeyey waa aqbalay waxla aan noogu soo dhawaabteen waa aqbalay maantana maantana waxaa shalay ahaydeen koox iyo ciidan darriib ahay maanta halkaa taagan tihiin ciidan qaran baa tihiin xil weynan ku yahay idinka dhimay ma jiraan wax idiin kormay mooyaane waxbaa idiin kormay ciidan qaran baa tihiin soomaalilan xoogkoodii iyo xilxilkoodii baa tihiin maanta kolka idin saaranina waxa weeye waxaa khudbadaydan oo dhammiyo maanta ku dhisanta anigu waan intaan iska boobi waxaanu shalay ballanu yahay oo ku ballanay haween oo ay madaxu tahay doctooresa deeqa maxay deeqa oy waxaanu ku ballanay inay berisu erga tagaan ergoyo dawlooyin inay ergo ugu tagaan markaa walaalayaa ha ka hadhin adag soomaaliya ha ka hadhina inay yidhaaho oo yidhaahaan osoda dibaa uga dhigaynaa markaa ergada suldaanka hadalku yidaar suldaanku hadalku yidaar waa cabdilaahi sudaynul baawoogula nidaamka madayga yusuf uluguudkii xornimada soomaaliyeed gaalow diidnay in yahay kii horreeyba gaalow diidnay diidnay kii lahaa ayuu hadlay habeenkii waa kibarbarbarku oran jiray sidoo ma bartay annagu gaalo diidnay ma bartay ku oran jirna habeenkiiba waxaan ku leeyahay markaas qiimo iyo qadar guud harisu lala leeyahay gaalowgii nala lahaa bariga laleeyahay ergadaa dib baa loo dhigay hadalkiisaan ku qornay habeen hadalkiis ayaan ku qornay intaana daas ayaan ku dhaaf dakana waxa weeye ergooda maantana aad idinka yeelako adigu aniga ay jirteen daan diinta loo sugo weye madaxdii qarnigan afrikada geedka afrika geedka afrika madaxdeedii baa naginta soo arkay hadal waa nagi meel wanaagsan soo jiray maanta aynu jogaan waana sida aynu jogaanto مطلق تعليم مطلق تعليم ما تسوي الشباب لا تيكون رجلا لقد باكري ولا دروسه لقد باكري ولا دروسه مسلوم مطلق تعليم وحرية حلوة زوجة إليه وقرنك إليه الجيش كان في قرية هلوين jawaabtiisii waxay noqotay inuu ururiyo inuu ururiyo rag afrika u badan oo ay jira ku jirto oo dadkii loola jiray qolada aan la dabacsanin nanaline nanaline nation dadkii loola jiray buuri wara ku yiri soomaaliya oo jirta oo baktira ayaa nimanaya la baxay rag soomaaliya ay ay ay ay ay ay maxay hayeen wareemina ayaa niman reer soomaaliya barki wareegaya barki wareemaya oo ay doonayaan inay ka faa'iidaystaan dawladda ku dhacday soomaaliya ku dhacday oo ay dadkii intay kala soobtaan waa ka dhigtaan wuxuu nooga dhigay afrikaan dadkii biyaafra loohan jiro min jamalaa ujuuga loohan jiro ayaa adeerkiinaya fadhkoota wareyntii oo yidhi biyaafra ilaahay waan goosanaya dadaxna waa jidayaalanaya binjaahi lagu lahaa kii wuu inaga dhigay oo idilaafka ka dilaacay soomaali waxaa la baangaray marka uu ka baangaraysa wuxuu ka baangaraysa qalaan oranaya soomaaliya ma kala goyi karto soomaaliya itoobiya dalkana yidhaahaan konton malyuubay maanta marayna iyana sanadku markuu laba ku yahay shan iyo toddobaatan malyuubay noqonaya labadaa qoroba waxa weeye way baranayaan oo ilaahay facla sugay aksara nasiira baa ilaga dhigay uu reer bariyasaas markilayna mariyey aksara nasiira baa ilaga dhigay labada qoroba u doonaya faakaasoonaysa marka inuu soo wada filanaya boqolkiiba toddobaatana biyaha maranayahay waxay ka tagaan itoobiya buuraha itoobiya ka subraama ka tagaan oo garu samaynayaa maxuu ku tagaa marka masar iyo itoobiya afar dal baa u dhaxeeya ay ruuxa caalamkiina labada dal ee isku xiga ee isku qabsan weliga dhex mara qayruusu ka dhigo wuu u qaybiyaa shardigaa jiro biyaha weligana labada dal ee isku xiga dhex mara u qaybiya ayaa ayuu leeyahay caalamka oo ay ku xadgudbika laakiin masar iyo etoobiya wuxuu dhexeeyaa ma jiraan qayruu yaallaa ma jiraan qolo waliba xorbay u tahay siday ugu dhaqmayso biyaheeda inay ugu dhaqanto shan iyo toddobaatan magiro oo joogiya markii markay isuma doonaan ee biyahooda duwadaana beertaan marka waa ugu waa ugu waa ugu yimi inay yidhi soomaaliya soomaaliya markaa gori karto inay caalamka hay-adii ugu sarreysay ee amniga ee maxaa security council kii qaatay maxaa ka dhalanka waa ka nimankaasaa loo jeedaa nimankaa baa loo jeeda inaala soo jeeda waxaa ka dhalan karaa waxay tahay shukulkan waxaa loo qaaday dulkoodu inay gacanta hoorayso xara quruudi imaaraadka qatar ammaan intii lacag tahay gacanta hoorasulayay lacagtii ma aykaga goynay ma ma aykaga goynay ninkuu bedela marka ay jays basriyo jeegin soomaaliya intaamada markaanu qaadno inta kale intaan markaan intaan ku darayno haddana taamada udhaxaysaan todoba caso ka badan dooni hore walba darasheeda haysan annaga loo maray annaga loo maray
madaxweyne ku-xigeenkii koowaad ee u horreeyey ee somalilan ay yeelatay mujaahid xasan ciise jaamac ayaa isaguna waxa uu ka hadlay hawsha wareejinta hubka oo lagu gacan gelinayay gacanta dowladdu in ay tahay milgihii ururkii s n m saddex sababood ayaa maanta laga joogaa xaruntii wadanka waxa weeyaan in waajibku inagu ah inaynu ilaahay ugu xamdi naqno ilaahayna ugu shukri naqno markaynu intaa qabanno waajibka ku xiga eeyna saaran waxa weeye ilaahay baa waajibka ku naqno inaanu xukuuso olagada qaadanay si horbaaqashaaqadeen qofka aan addoontiisa u mahadnaqin ilaahayna ma ilaahayna mahadnaqo marka labaad waxa weeye in esanam aynu mahadnaqno saddexdaa sanadood ee esanam laga joogo intay waddanka horaysay wakti adag ah buu jiraa in wakti adag luu soo maray dhinaca adag markaynu ka eegno hawshuu aynu kama hodnaa adoonta esana markaynu eegno naasada esana markaynu eegno ciidamada esana markaynu eegno hawshii ahayd dibudhisii waddanka dibudhisii ummadda horumarkii la rajaynayey wax badan badan badan ayaa ka hadsan ay ka hadnaa isla markaa dhinaca kalena kaynu ka eegno arrimo aan iskala ahayn arrimo taariikhi ah guulo ay ummad kastaa ku faanto ayaa laga joogaa hawshaas ay esanan ay gashay waa kow esanan waddanka inoo xoraysay alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waa laba esanan waxay ku dhawaaqday somalilan oo xor ah oo somalilan gudaheeda looga taliyo waa guul labaad waa saddex esanan waxay ku dhawaaqeen mabdiciyan in maamulka keliya ee jiri kara ee ummadani ay gelaa ay tahay maamul islaamiya oo diinta islaamka kuray waa afar esanan muddadii iyadu ay farfarxay markay dhamaatay ummadda ayay arrinta soo dhex jirtay oo ay tiri walaalayaal labadii sannadood ee aan maamulka qasanay naga dhamaadeen ka taliya waa dhib waa dhib waddan soo koraya gaar ahaan qaarkadan somaliland ay ka tirsatay ee afrika leedaa saxad waddan xoraysay oo maamushay oo dawlad ka dhistay oo waktiga qasatay intay ummadii ku soo celiso tilaa walaalayaal ka taliya waa dhinka dhulkiisa ninkanaas ayaan anigu ilaahay waxaan dhimanaa esanan maanta haddii aanay ahayn ta la xisaabinayo ee wax la weydiinayo ee wax laga sugayo ee la leeyahay maxaad halkan u hagaajin weyday maxaad halkaa wax uga qaban weyday ee ay tahay ta iyada xisaabtamaysa ilaahay baan uga xamdimadaa ragga esanan odayaasha esanan salaadiinta esanan marka hore odayaasha iyo mashaxda esanan dhalinyarada esanan ee mujaahidiinta ah gaar ahaan kuwa naafada ah walaalayaal si gaaraan idinka idinku gubaadinayaa inaad midnimada kow ka ahaataan umada inaad midnimada ku shaqaysaan waa qofka s m ee daacadda ka ihi hadduu gobol magaciisa qaato ama uu qoys magaciisa qaato ama uu qabyaalo soo hoos hoos isugu noqdo wii sharaf riday heer qaran buu ku dagaalamayey heer umaleed buu ku dagaalamayey esanan waxaa u ballana inay kow ka ahaato dhimashay waa laynaga sugayaa waa loo halgamay ma damay lagu leeday waa in laga helaa
axmed maxamed maxamuud siilaanyo madaxweynaha haatan talada dalka haya ee somalilan ayaa isagu waxa uu sheegay in ururkii snm looga baahnaa waa waktiga la sameynayay hubka dhigista iyo abaabulka saarka in wixii ay ku soo tabceen aanay xumaan u rogin isla markaana ay ilaaliyaan haybaddii ururkii snm aad iyo aad inay tahay inaan goortan ka soo qayb galo oo aan madaxweynaha jubuuriyadda soomaaliyeed cad ka jiro oo aan maanta goorta tan farxadda leh ee xefen en ururkii laga sugay ee u soo halgamay halka kadeer usoo galaxoraynta dalka oo si buuxda sida markii horeba uu i badan ummadda u balan qaadan inaan naftiisa kula xuqarayno uu dalka iyo ummadda qarnimadeeda u dagaalamayo oo ku wareejinayo dowladii soomaaliland dadkiisa ugu soo dagaalamay eeda ku dhintay ee ummad badan ugu soo arkaystay ee dad badan u arkaystay ee dhibaato badan soo maray wuxuu markaa tahay calaamad u tahay inuu muujinayo inuu diyaar u yihiin halgadayaasha waaweyda qiimaaliyeed inay horeynta dalkooduna ay ka qaybgalayeen ay diyaar u yihiin inay dhisaan dowladnimada soomaaliland in badan mushaahidiinta soo garan waxaa og tihiin ama ha ogeyeen ummaddu ka warqabtay in markaynu wadahadalino ee meesha ugu qanaad aynu marayno in mar walba halkudakeedu ahaan jiray warmadafteedaynu u dagaalamanaa wanadeennaynu ku doonaynaa mashruucyadaynu waxqabtaan ka nahay mise ummad iyo dal iyo dadba waxoogaynaa oo u halga walaalkiisa iyo faralkiisa ayugaadin lagu soo celinayna sababtuna waxay ahayd ma inagu nafteedna waxaynu u huraynaa inaynu dal iyo dad iyo dawlad iyo ummad inay weyjisto ibaa maanta taagan marka halkan aynu maanta ku jirna lakii xorayntu ahaa kana waa kii dawlad dibka dawlad dibka la dibkuyo dawlad dawlaha lagu tagayaa aan ogaano kii hore way ka balaan tahay way ka adag tahay way ka dhibaato baran tahay way ka mas-uuliyad baran tahay midkoo laka furid ma aha waxaa ilaahay ka baryayaa ilaahay ka baryayaa in mujaahidiintaasi ay ogaato in intii badan ee maanta nala aadeysa ee hangankaa darteeda nolosheeda la xogtay inay waxay ku bixinayeen ayaan ka taaga noqon waxaa kuna ee faa'ido ku noqon kartaa waxtarna ku noqon kartaa waa marka dalka iyo dalku dhigto dalka iyo dalku marku dhigtona waa marka xukuumadiisu karto xukuumadina markaa gacan karto haddii ninka gacanta ku hayd oo nabadgelyada gacanta ku hayd oo lama taxin oo loo waajirin halkankaa waxaa soo jeedaya xubnihii ergalamo waxaa idiin joogaa almaxaska xumaranta ka daro kuwa halka waraska galaa noqon lahaano allah soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa calahaan waxaan ka codsanaynaa warmaa loo soo xalday soomaaliya waxaan ka codsanaynaa warmaan ku codsanaynaa sidaan sheegnay ururkii hadalka dugdada dheer u soo galay macalihiisu ku hayanta uu ka taageero waajibku wuxuu ahaa maalinta dalka wax xareeyo inuu madaxinayo xintay rabso u dhibatay xukunkeedii awooddeeda way u dhibatay madaxweyne u dhibatay taada waanu keenahay waanu ku gacan qabanaynaa waanu la jiraa intii badan aysan reecan qabin magaxeediyo taariikhdeeda iyo tiranteeda korka loo qaado oo وأنتم ما تتقاطعون يا العرمن وأنتم ما تسعون يا العرمن وأنتم رحمة يا العرمن ما يرجعك لبردي وأنت جاءتك لبردي